oo kolley laga xafilaya aada daahir ee aan dee cid ka qarsoomeyn bal marka waxaa halkan inoogu imanaya haddii la yidhaaho dawaabidii aan ku dee garanaynay kan riwaayadiisa lagu la aqbalayo iyo ka aan riwaayadiisa la aqbalayne la celinayo oo waa shuruudihii keenayay in la aqbalo marka isaga laga helo riwaayadii iyo dee marka shuruudaha iyo sifaadka wax ka mida laga waayo oo dee taasi ay keenayso dee inaan la aqbalin iyo dee bal waxyaalahaasi baltay waxay ku sugnaanayaan oo haddii dee cadaala iyo dabdi la shardiyo oo la yidhaah shardi bay u taysay noo soo socotaa ee horena aan u soo aragnay markii saxiixa iyo xasankaba aan soo haynay cadlig cadaala maxay tahay iyo dabdi muxuu yahay muxuu ku sugnaanayaa dabdigu maxaase cadaaladu ruuxa ugula sugnaanaysa waa umuuraha inoo iman doona kolle casharka maanta iyada taasi noqon doonta dee masaa'il badan oo kaleo ku tacalluqaysa anwaacdaas oo ay sharxiga iyo tacdiilka iyo kuwaas maraatibtoodiiyo ka mid noqon doonaanna waa waxa inoo iman doona haddii a la yidhaaho bal markaa wuxuu yihi sheekhu raximahu llahu tacaala ajmaca waxay ku ijmaaceen jumhuuru a'imati alahari xadiiska imaamiyadiisa intoodii badnayd waxay ku ijmaaceen ijmaacana wixii aan dhacidi khilaaf ka keenine laysku wada waafaqsanya lagaba cabiri jiray macnaa waxa weeyaanun waa dee jumhuurtii culimmadu ee ama ahl xadiis lahayd ama ahla fiqi lahayd waxay dee ku tegeen weeye oo qowlkoodu yahay ee imaka halkan masale dee saa uu imakaba jumhuur kaba cabira masale itifaaqa maaha waa cibaarada ibnu salaax siu mucalliquba haamishka uu kuba leeyahay ajmaca waxay ku ijmaaceen oy isku waafaqeen oy ku tegeen weeye jumhuuru aimati lahari asarka oo xadiiska ah imaka halkan mana aha wixii murfuuca qaabilaya bacda fuqahaai khuraasaan ay asarka ku idlaaqeen san hore usoo maray intoo imaamiyadooda intoodii badnayd waxay isku waafaqeen ama ay kuba tegeen iyo walfiqhi fiqhiga a'immadiisa isna iyo dee waa fiqhigii iyo usuulkii a'immadiisa intoodii badnayd waxay iyaguna kuba tegeen fii qabuuli naaqili alkhabar xadiiska kii warinayay ee inoo soo naqlinayay aqbalka la aqbalayo taas bay waxa weeyaan kuba tegeen oo macnaa aqbalkiisii la aqbalayay sawaa goorma bian yakuuna cala ishtiraadi an yakuuna inuu noqdo laakiin shardinteed oo waa dee markaa uu noqdo daabidan ku daabid ah oo waxan uu isagu warinaya dabdinaya oo mucadalan laga caadil yeelay oo macnaa cadaalo loo xukmiyo cadli ah waa labadii shardi waa kuwa oo macnaa waxa weeye ninkan khabarka inoo soo naqlinaya khabarkiisii in la aqbalaya marka laba shardi uu ku sifoobo ama lagaba helo taas bay jumhuurtii a'immadii xadiisku iyo jumhuurtii a'immadii fiqigi iyo usuulku ay kuba tegeen labadaa shardina waxa weeye an yakuuna daabidan mucadalan waa labadaa shardi buu leeyahay ninkan inoo soo noqonanaya khabarka markaas kaas labadaa shardi uu ku sifoobana waa la aqbalaya oo inuu daabid yahay mucadala dabdiga iyo cadligaba isagaa fasiri doono maanta iyadoo inu hore saxiixii ugu soo fasirnay markaan shuruuddii saxiixa soo haynay maanta matnigay umuuruhu inooguba imanayaan ay yaqidan bal markaa dabdigii buu fasirayaa oo uu bilaabay tafsiirkiisii macnaa waxa inoo soo socday adyaada khaasatan intooda hore waxay tafsiil u noqonayaan labadan shardi oo dabdigiina uu inoo sii fasirayaa cadaaladiina waa inoo sii fasirayaa kain ibnu marka la eego salaax kitaabkiisa cadaalada tafsiilkeedan lasii kala bixiye la fasiray ayaa ka horreysay dabdiga fasilitaankiisa isaga nadmigii markuu keenay inuu lafdiga daabid horreysiiyo ayuu tafsiilkiisii daabidna iyo wixii lagu fasirayay iyo wixii uu ku sugnaanayo umuurihii kuba tacalluqsanaa ama horta uu dabdigu wuxuu ahaa bal ayuu inoo soo horreysiyey wala waxa lagu garanaya markuu cadaalada fasiro dabadeed aynoo iman oo wuxuu yidhi ay yaqidan oo macnaha ay an yakuuna inuu noqdo raawigaasi yaqidan ku baraarugsan yaqidnimaduun dee waa kale waa lafti cad ee laakiin luqada ayaa waxaa kaloo iyaduna ay soo naqriyeen oo kutubta luqada kuba sugan in qaaftan imika inoo kasrisan la damiyo oo yaqudan la yidhaaho yaqudan walow yaqidan dee tan carabka u yar dhow badanna ay tahay luqada waa wax ku sugan labaduba saa daraaddeedna lafdigan marka la eego mutuunta alfiyada nusqooyinkii hore ee qadiimka ahaa labada xarakaba waa lagu xarakeeyo yaqidan iyo yaqudan iyagoo weliba nusqooyinka qaarkood aada u dabdisnaa israaciyey macan macnaa labada xarakaba way ku bannaan tahay uun waayo luqadii ayaa dee saas labadiiba keenaysay labada waj inay bannaanaadaan bal yaqidan oo macnaa waxa weeye maaha mar keliya taas la odhanayaa haddii yaqidan la yidhaaho iyo haddii yaqudan la yidhaaho macno keliyun bay wada leeyihin luqadiina mid kastaaba asal bay ku leedahay walam yakun aan ahayn ruux baraarugsan fidno iyo fahmo leh oo walam yakun aan ahayn muqafalan ku muqafala oo dee isagu aan sawaabki iyo khada-ii kala sooc ahaynba aan taa ahaynba yaxfad waa yaxfadu xifdiayo oo axaadiistiisan korka ka haya in xadasa hadduu ka waramo oo uu xadiidka ka sheegayo ka warinayo xifdan ay min xifdiga xagga xifdigiisa hadduu axaadiisan uu xifdigiisa uu kaba sheegayana in axaadiistiisii hagaag u xifdiyey hagaag qalbiga ugu sugay ama dee laabtiisa ku sugay mar alla marka uu doono inuu sheegaba sideedii xadiidkii uga sheegaya dabdigii sadriyaynu soo marray wayatuu tilmaamaya taasi waa inuu yahay oo yaxwii koobayana kitaabahu kitaabkiisa koobaya koobidda halkani san horeba dabdiga kitaabka ugu soo maray kitaabkiisii dhowraya ilaalinaya oo intuu kitaabkii dabdiyey saxay oo uu ku saxday dee usuushii kitaabkan iyo taasi lahaa markuu hagaag u saxduu u dabdiyey haddana ilaaliye agtiisa ku ilaaliyey oo takyiir iyo tabdiil iyo waxyaalahaas kaba dhowray koobiddu waa taase in kaana hadduu yahay waa goormaa taas loo baahanaya hadduu yahay yarwii mid warinaya minhu kitaabka kaba warinaya weliba dabdigii baa inoo socdee yaclamu wayaclamu ogna oo garanaya maa fi lafdi lafdiga waxa ku sugan oo min ixaalatin waxa dee kollay hada keenay uun waa wasanka shadri ayaa keenay min ixaalatin doorin oo macnaa ujeedadu haddii uu xadiidkii macna ku wariyo bian yarwi hadduu wariyo bilmacnaa macnana garanaya bal lafdiga wixii dee aqoon intuu leeyahay caarif uu yahay nin yaqaana alfaada madluulaadkeeda garanaya waxa macnaa bedelaya iyo waxaan bedelayn sidee hadhow hadduu isagoo ka jaahilo waxyaalaha aan garanayn xadiidkii macna uu ku wariyo aan xadiidkii takyiir iyo bedelitaan aanu ugu iman oo waxa dee alfaada madluulaadkeedu garanaya isticmaalaadkeedu macrifo fiican uba leeyahay waxa macnaa bedelaya ayuu garanayaa hadduu macno kuba warinayo hadduu lafdi ku warinayo lafdigii baagu ilaaliyo tan looma baahna shardigan ama dee arrinkan bal kaa weeye wa fi lcadaalati cadaaladii buu inoo bilaabayaa bal markaa intaynan cadaalada gaadhin abyadan ku yar laabmaynaaye waxaa horta dee jirta oo inoogu sugan halkan ruuxan maaqilka ee akhbaar inoo soo noqonaya laba shardi baa loo shardiya shardiga hore waa inuu daabid yahay shardiga labaadna cadaala waa inay u sugnaatay bal cadaaladu way noo dambaysaayo dabdigiina dee san horeba usoo marray halkanna inooguba sugan dabdi sadri iyo dabdi kitaabbu u kala baxaya markaa dabdiga tafsiirkiisu waxa weeye ruuxani ruux baraarugsan oo dee fahmo leh baraarugsan hadalka sawaabkiisa iyo khada-iisa kala soocaya wixii uu maqlayna sidiisii u qabanaya kaa inuu noqdo oo bal markaa haddii uu yahay ninkani axaadiista nin warinayo oo axaadiis uu xifdisan yahay warinayana waa inuu xifdi taama leeyahay oo uu hagaag markuu doonaba uu sheegi karayu makansanayo istixbaarkeed dee si fiicanna uba dabdiyey haddii uu bal markaa kitaab kaba warinayanoo dee say ruwaa dadku isagaba badnaayna ah oo kitaabkiisii axaadiista intuu ku qortay u sheekhadiisii kaba qortay axaadiistii usuushiisa ku sugnayd ama kutubtiisa uu warinayana waxaa shardigu noqonaya in kitaabkiisii horta markii hore dabdiyey saxay oo ku saxay dee kitaabkii sheekhiisa ama furuucdii la qaabiliye ama usuushiisii si uu markaa dee meeshii loo yaqiinsado ama dani adag loogu mareeyo waxaan uu isaga u qoran wixii dee kutubtii asalka u ahayd ku qoran inuu yahay oo muqaabaladiis waana inoo soo socotaa kayfiyada muqaabaladu kutubtii horena waan kusoo aragnay muqaabalada uu kulaba yimi kitaabkii kitaabkii kale uu kuba saxay ku eegay la ogyay waxan inuu dibqal asli yahay dabadeedna haddana ilaaliyey kitaabkiisii oo dee gacantiisii kuba ilaaliyey markaa si aan dee uu taqyiirkii iyo in isbedel uu kuba yimaado looga aamin noqdo kaas baaba dabdigii kitaabkuna yahay bal markaa waa inuu taa noqdo haddaba haddii iyada waa labadaasi waa caadiya waa dabdigii sadiiga dabdigii kitaabeed bal ninku haddaba hadduu axaadiisan aanu laftigeedii ku warin uu macno ku warinayo iyada markaasna looma shardiyayo dee ma noqonayso un nin axaadiisan u yaqaanoon macrifo lahaynin ruux aqoon leh oo marka la eego alfaadan luqada carabeed madluulaadkeeda iyo macaanideeda garanaya alfaadan marka dee macno lagu warinayo waxa macnihii bedelaya iyo waxa macnihii kii hore ee laftigii hore kuba sugnaa uu noqonayana kala saaraya inuu yahay si looga aamin noqdo bal markan uu macno kuba wariyey indee taqyiir iyo tabdiil xadiiskii macnihiisii kuba yimaado loogaba aamin noqdo oo uu noqdo waxan uu kaba cabiray ee cibaaraadkan kale ah ee uu macno uguba wariyay mid waafaqsan alfaadii u dee bal markaa xadiisku lahaa ay waafaqsan tahay oo uu garanayo wixii macnaa bedelaya wixii kale iyo taa nin kala saaraya inuu yahy haddaba umuurahaasi markay dhacaan ee ruuxaasi waa ruux daabid ah shardigiina waan haynaa see dabdigaa ku garanaynaa taasi waa inoo dambaysaa bal intaas buu halkan inooguba sheegay oo wuxuu i laqadan ku laamayaan ajmaca laftiga ijmaca halkana macno waa dee intooda badani qowl ay yidhaaheen ay ku tegeenuun de malaa laftisaan marre kitaabkii kalena sidii ku sugnayd weeye bal nawowi mukhtasaraadka khaasatan irshaad oo kalena waa cibaaradu kaba cabiran waayo cibaaradeed musalax wey ajmaca macnaa waxay isku waafaqeen oy ku tegeen jumhuuru a'imatil asari asarka waa xadiidkii imaamyadiisa intoodii badnayd iyo walfiqhi fiqiga imaamyadiisa intoodii badnayd fii qabuuli naaqili alkhabari khabarka kii warinaya soo naqlinaya aqbalkiisa la aqbalayo laakiin maaha dee si guuduun in loo aqbalaye bian yakuuna waa cala ishtiraadi ama dee bacda macna cala baan isaga bedelane waa cala ishtiraadi an yakuuna waa dee bishardi inuu yahay kaasi daabidan ku daabida uu yahay oo ruuxaasi mucadalan cadaaladna loo xukmiyey markaa dabdigiibuu tafsiirkiisii bilaabay ay yaqidan ku baraarugsan waa inuu yahay oo walam yakun aan ahayn muqafalan ku muqafal oo sawaabka iyo khada'ba aan kala saarayn aan ahayn yaxfadu wayaxfadu xifdeeyana in xadasa hadduu waramo xifdan ay min xifdii waay xifdigiisa uu xadiidkii ka sheegayo xadiidka nin hagaag u haya oo hagaag u xafidsan waa inuu yahay yaxwi wayaxwii koobaya kitaabahu kitaabkiisa koobidda halkani waa dee markii hore waa qortay waa nusaxayo waa dee markaa lagama maarmaan in kitaabkiisii uu dabdiyo saxo oo uu ku saxo usuushiisii markaasba haddana maxaa dhacaysa camalku intaasun kuma joogsane kitaabkiisiibaa uu ilaalinayaa dee hadduu gacmihiisa ka baxo dad kale iyo waxyaalaha waxaad dhici karta waxyaalaha aan kii ahayn in lagu soo kordhiyo si maalintii dhaweydee mawduucaan soo haynayba sifan ibn alkeyc min aljaraax iyo rag lamida ay yidhaaheen dad kale ayaa dee kutubtoodii waxyaalo aan riwaayadoodii ahayn kuba daray ama awlaadoodii haba noqoto ama kii waraaqiisa naasikiisa haba noqdo ama bal waxyaalo oo deeta ay noqotay riwaayaad dee aan kuwii uu wariyey ahayn oo ama waxa weeyaan munkaraadii inay kitaabkiisii dhacaan bal mawduucaada ay dhacaan oo kale oo waa dee tasaruf kitaabkii lagu tasarufay taasi kaba timi haddaba kitaabkiisiibuu koobaya marka horena kitaab la saxay weeyo la dabdiyo kitaab inta la qoray in sidaa lagu daayey ma aha dabadeedna kitaab la dhowray oo la ilaaliyo agtiisa kuba ilaaliyo si uu taqyiirkiisa iyo tajriibkiisa uga nabad galo hadduu dee ninku nin xaafido yahay oo hadduu gacantiisa kaba baxana wixii kuba yimi ee isbedeli ina aanu kaba qarsoonaanahayna ee laba shardeeyo inuu had iyo goor gacantiisa ku ilaashado uun taas laba shardeeye ujeedada kitaabkiisa waa inuu taqyiirna haddana kaba nabad galo ama hadduu yahay yaruu mid warinaya minhu eg hadduu xifdigiisa ka warinaya kitaabkiisa uma shardeeyana waayo kitaabkii markaa wuxuu ictimaadsaday maaha waxa la ictimaadsanaya waa xifdigiisii ee hadduu yahay nin kitaabkiisa ka warinaya wey yaclamu wayaclamu koley dee caadifaan iska wada qadaranaya waana wax quyuudoo tii hore u wada taala wayaclamu og oo macnaha uu garanayo maa fi lafdi lafdiga waxa ku sugan ee min ixaalatin doorin ujeedadu waxa alfaada iyo madululaadkeedii iyo taas buu garanaya iyo sii loo isticmaalay haddiiba lafdigii aan lafdigii lagu soo naqlina macna laguma soo naqliyo waxa macnihiisii bedelaya iyo waxa dee macnihiisii oo laga waramo sidiisii loo soo dee macnihii uun loo hala sheegay laakiin aan isagoon isbedel kuba iman wixii uu lafdigii hore faa'iideynayana lafdiga dambe faa'iideynaya macnihii uu leeyahay taa nin kala saaraya waa inuu yahayo wixii lafdiga kuba imanaya ixaalo iyo doorin ah waa inuu taasna garanayo in yar wi hadduu wariyo bilmacnaa macna uu kuba wariyo bal taas baa daabitku yahay sharaxana inshaa allahu tacaala way idin eegan doontaan bal markaas kolley hadal shaafici oo yar dheerna waa jira oo dee cibaaraadkiisii fasaaxada badnaa aada u yar sarreeyeyna kolley ay tahay kolkol dee innaga waqtigeennan oo kale kutubtiisaas laqbadeeduba ay kolkol meelo ahay dee iska yar adkaanayso maa dee waa marka la eego fasaaxadii uu lahaa iyo balaaqadii uu lahaa iyo casrigiisii oo kale iyo bal hadalkaasna waa soo yar wada naqliyey kitaabkiisa risaalo ayaanu kuba sugan yahay oo waxaanu sheegay sadarka saddexaad sheekhu inuu risaalada cabdiraxmaan ibnu mahdi uba diray oo waxaan risaalaba loo yidhi oo cabdiraxmaan ibnu mahdi waa imaam ama dee a'imadii xadiiska ee waktigaas raggii ugu mudnaa ka mida bal dee waa isaga labada nin ee dee meesha wada yimaada dabaqadan waaba isaga iyo yaxya alqabdaan dee walow sufyaan ibnu cuyaniya dabaqadoodii ay tahay bal markaa shaaficina aada buu ugaba weynaa oo dee bal markaa cala alaqal ilaa shan iyo toban sanadood iyo inka badan ama waa kaba weynaa ee isagaa wuxuu weydiistay inuu kitaab u ururiyo bal marka la eego dee khaasatan dee fahamkii xadiidka iyo adilada iyo sida loo kala horreysanyaha umuurahan kale kuba tacalluqsan oo kitaabkiisan kuba sheegay kolley risaalo hore ayaa jirto qadiima oo risaaladiisi waxaan filayaa taasi tan maanta lahayo inaanay ahayn markii dambe ayaa deeta haddana isagoo sheekhu makaba joogo ayuu isaguna ciraaq joogu kaba soo dalbayo waxaaba la yidhi nin naqaal la yidhaha xaris ibnu suraj waxaaba naqaal loo yidhi waa ninkii qaaday kitaabke aduu kitaabkii buu diro waa risaaladiisan macruufka ee maanta matbuuca ee labana yidhaaho xataa deeta nushadeeda makhtuubka ee maanta daaru kutub ilmasriya taala waa fartii rabiic waa tirmidkii shaafici fartiisii ayaabay kuba sugan tahay haddaba kitaabkan buu hadalkii kaba soo noqonayo adigu meel bartanka ah ayaa lafti dhacay oo laftigu maan doonaya inaan yar saxdo in markuu waday kolley waa halka bartanada markuu soo gaadhay halkan ah lafdigan aan hayna yaclamu maa fi lafdi min xaala dee shaafici aw yakunu miman wayakunu man yu-addi lxadiida bixurufihi kama samicahu kolley waa sadarka toddobaad iyo meelaha laa yuxadidu bihi cala almacna liannahu in xadada bihi cala almacna huwa kayru calimin bima yuxilu macnaahu lam yadri oo haddii aanu macnihiisan garanayn ama waxa bedelaya aanu garanahayn oo waxa bedelaya macna aanu garanayn oo xadiidkii macna ku wariyo ma garanayo waxa laga yaabaa buu leeya yuxilu alxalaala ila alxaraam shay xalaal aha inu xaraam u bedelayna laftigiina kumuu soo naqlina waidaa adnaahu bixuruufi waa halkan isoo socota waa halkan hadduu laakiin xuruftii uu lafdigu lahaa ama xadiidku lahaa uu kuba guto falam yabqa ma hadhin waayo kaa isaga macno ku wariya waxaan kaba baqana haddaanu aqoontaa lahayn xadiidkiiba inuu weskiisii kaba bedelay oo macnihii xadiidku markii hore laftigiisa ku faa'iideynayo macno aan ahayn bu macnahani yahay laakiin hadduu xuruftiisii ku guto falam yabqa ma hadhayo wejhun weji yukhaafu fiihi looga cabsado halkaa ijaabatuhu lxadiida taala ee lafdiga risaala dee macnuhuna uu ku wada socdaa waxa weeye yukhaafu fiihi ixaalatuhu alxadiida oo xadiidka doorintiisa halkaa ijaabatoodan ba ixaalatuna alxadiida waa caadiye doorintiisa uu dooriye xadiidkii dee wax looga cabsadaa maba jirto ina lafdigiibuu ku naqliyey aqoon bayaanu lahaanin sadee in badanoo ruwaadaa kaba dhacdo oo raawi un ahaa cilmi kale aan lahayne laakiin riwaayadiisii un dabdiyey sagaal u sheegay ama kitaab ha ku dabdiso lafdigii ha ku warinayo sheekadiisii ama xifdi ha kuba dabdisee haddaba taasoo kale fal hadduu laftigii ku warinayo wax looga cabsaday inuu macnihii xadiidka bedelo maba jirto waayo laftigii buu inoo soo naqliyey ee ka tan loo leeyahay aqoontaa waa inuu leeyahay caalim uu ku yahay waxaa macanida bedelaya waa kii macne kuba warinaya waa sida dee makaba inoo taala bes waa intaasan baaban ugaba jeeday kollay sadarka afraad yuxadisu can nabiyi sala allahu alay wasalam markuu mudaliska sheegayo halkaas imaada halka dhacday kollay waa nusqooyinka risaalo barhkood nusqooyinka qaarkoodna oo ficilkuna uu toos dee mutacadi uu yahay oo de u baahnayn ba xaraf inuu kuba gudbo wayuxadisu maa yuxadisu siqaatu bikhilaafihi taasna waay oo halkan uun waa ujeedada iskeeda daad saa ku daaya waayo nusqooyinka risaala walow ta madbuuci dee laftigu ma yahay laakiin dee nusqooyinkiisan farta ah ee kala dunaan barhkood baa cibaaradu kuba sugantahay haddaba taas way bal intaas dabdigii baan ku dhaafaynaa cadaaladii buu galo wuxuu hi wafi lcadaalati cadaaladiina bian yakuuna ay yuftaradu waxaa loo shardiyaya xaggii cadaalada ina waa cadli un buu yihi mucadal waa inuu inoo noqdo cadaaladii iyadii waxaaba ay tahay arrinkeeda oo laba shardiyaya bian yakuuna inuu noqdo musliman ruux muslima oo daa caqlin caqli u saaxiiba oo qad balaga gaadhay alxulma qaangaad gaadhay oo saliima alficli ficilkiisu miduu ka fayow yahay ah min fisqin fisqi uu ka fayow yahay aw kharmin halkan aan ku yar joogsay markii dee haddii hamsada laka xaqiijiyo sandee shuraaxduba ay sheegaan in waxa weeyaan wasankii ma toosnaanayo oo san hamsadan baa markaa derji ku dhacaya ama hamsatu wasi isu bedelaysa oo kollay bal markaas waxa weya laakiin imika waxba taasi inama ishkaal ma laha waayo bayd maaha aan ku inshaa de maaha inaan wasan ama nadmi aan dhowrayno siiqadiisii dee wasankiisu ku toosnaanayo kol haddaan laqbaynayne haddaba uu ficilkiisu ka fayow yahay min fisqin fisqi uu ka fayow yahay aw kharmi muru'atin ama sharafta iyo muru'ada iyo aadaabta fiicfiican ee wanaagsan ee dee dadku ay kuba sifoobaan damtaashiis wax dhaawaca oo nuqsaamiya taa uu kaba fayow yahay faltana wamin sakaahu masaa'il kale ay noo bilaabantay waa cadaaladu siday ku sugnaanaysay isagoo weli dabdigu siduu ku sugnaanayaan inoo sheegin buu tan israaciya maxaa imika halkana inooguba sheegay barraawigii waxa weeye waxaa dee loo shardiyayaa inuu cadaala ay u sugnaato horta laftiga cadlina ee asalkiisu markii uu masari noqday ama asalkiisu u ahaa ayaa waxaa keentay taasi inaan la tasniyeyn lana jamcin oo bal markaa dee cadaalana waa master laftigan cadlina asalkiisa hore waa dee maah waa cadin waa master saa daraaddeed ruuxii mufradka ahaa iyo musani iyo jamacii waxbaa loo wada isticmaalaa mudakarka iyo muanaskiina sibaa loogu wada isticmaalaayo rajulun cadlun rajulaani cadlun rijaalun cadlun walow dee kolkol iyadoo macnahan wasfinimo la milicsanayo cadlaani iyo cuduulun ba ay timaado cuduul oo dee laguma jamciyey marka asalkiisa hore aan kuba soconana imra'atun cadlun unbaaba la odhanayaa walow dee macnahan dee jamacan kanba keenay markii la milicsaday halkan taa haddii la milicsado halkanna taaniiskeedu uu iskaba imanayo laakiin asalkiisa taas ah haddaba bal waxa weeye cadaaladii markay noqoto shan shardi bay leedahay intuu inoo dhigtay waa intaas oo ujeedadu dee ruuxu waa inay cadaala u sugnaatay cadaala maxay tahay cadaala waa ruuxii shuruudan shantaa lagaba helo horta waa inuu muslim yahay oo ruuxaan muslim ahayn dee riwaayo ehelba umaha cadaalana uma iyo markhaatitoona cadaala umay sugnaanin caqlina waa inuu leeyahay ruuxii waalaa isaga kalaamkiisu guud ahaanba ictibaar ma yeelanayo waa inuu qaangaad yahay imika hadda eegna waxaa la eegayaa maaha taxamul ma joogna iyo ruuxu marka uu axaadiis warinayo inoo dambaysoon arki doono inaan loo shardi ahayn dee bal waxa weeye in wax kala garanayo kala soocayo mooye umuurahan kale aan laba shardi ahayn waayo warinta hore ee imaka tani waa gudashadii waa ninkii xadiidka dadka ay ka qaadanayeen oo markaa waa xaaladii taamka ahayd ee dambe dambe ee xadiidka uu isagu sii gudbinayo weeye markuu baranayo xadiidkii ma aha taasi taxamulka inooguma dambaysaayo umuurahan barhkood lama shardeeyo ee waxa weeyaan waa inuu markaasna ruuxu qaangaadha yahay oo xulm ee asalkiisa horena xulum baabu ahaa laamtana waa dee iyadun xataa shicirku keenin waa laamta layska takfiif daraaddeed xarakadii damada inta laga kaxeeyo ayaaba sukuunkani uu iskaba yimaadaa xulmiguna ama xulubna bimacna alixtilaam weeye kii maaha madaamkiiyo waxyaalahaasii ahaa ma aha oo dee waxaana macnuu yahay buluuq ama ixtiraam ha ku qaangaadho ama da iyo caado iyo waxyaalo sida dumarkii oo kale ha lagu qaangaadhe waa adigu buluuq unbaa maqsuudkuna yahay maha ixtiraamun loogamana jeedo qad balaa markaa waa inuu markaasna yahay baaliq markaa saddex shardi baan haynaa an yakuuna musliman baaliqan caaqilan marka muxuu raaciyey waa inuu yahay uun ruux fisqi dee saaliman min alfisqi horta waa kan yihi sayima alficli min fisqi bal nin ka nabadgalay fisqi uu yaho fisqina waxay ku fasiraan culimadu irtikaabu kabiira aw israarun calaa sagiira dembi kabiiro oo lagu dhacaa marra haba noqotee dee fisqi bay keentaa ruuxii aan ka toobadkeennan kaba soo noqon dembi yar uu ruuxu ka caadaysto ma haddee mar iyo laba iyo hadday kaba dhacaan umuuraha sakayra dunuub ah ee dee weysadii iyo salaadii umuurahaasi kafaare ay u noqonayeen dee dadka had iyo goorna way kaba dhacaane waa daa'imid uu daa'imo oo dee waxaaba la yidhaahaa laa israara maca laa sagiirata maca israare macnaa kan haddii israar jiro iyo daa'imitaan jiro waxa weeye waxay noqonaysaa wixii wuxuu isu rogayaa aabayeel la-aan wuxuu isu rogayaa markaa dembi weyn oo dee bal dadka dembi dhaafka mudanaya ee laabanka ay dembigoodii kasoo laabmeen kuba mudanaya ilahi muxuu uhi walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun bal markaas haddaba aan israa waxa weeye ka nabadgalay fisqi oo ah irtikaabu kabiira aw israarun calaa sagiira bal taaba weyn marka maxaa kaloo iyaduna shardigii shanaad yahay dee saliima alficli min fisqi buuri iyo saliima alficli min kharmi muru'atin oo wixii muruu'ada jebinayey iyo dhaawacayeyna ruux ka fayow oo ka badbaaday oo ka dhowrsaday waa inuu yahay muru'ana de waxaabay kuba fasiraan barhkood takhalluqu lmari bikhuliqi amhaalih waa ninkii oo shaksigo dadka isaga ballamidka ah ee amhaashiisa akhlaaqda fiicfiican iyo caadaadka fiicfiican ay leeyihiin ee toosan ku dhaqma taasba weye marka haddii taa laguma fasiro ee baadid gaaroynu raacaynaa maba jirto wuxuu waa wax isbedeli karaa casriyada kala duwan buu isla bedeli karaa oo waxyaalo badan oo waqtiyadaa hore muru'ahabaa inaga caadi inoo noqday manaadiqda kala duwan iyo bilaadda kala duwan baabuu isla bedeli karaa caadaadkaa fiicfiican ee la kala leeyahy oo wax dadka qaarkood aanay dee markaas kuba tiriyaan waxa aan toosnayn inuu yahay oo dhaqan ansloog aan fiicnayn inuu yahay ayaa laga yaabaa dad kale iyo mandiqo kale sulog fiican ama sulog caadiya inuu yahay xataa dee waa masale ay horeba ugaba hadleen taasoo sa shaadibi oo kale kitaabkiisa muwaafaqaad oo kale ayaa wuxuu soo qaadaa mar uu muru'adan iyo waxyaalaha taabanayay bal wuxuu ka soo qaadaa dadkan dee cilmiga loo nisbaynayo ahlu cilmiga oo kale inay madaxooda asturaan oo ama dee cumaamad iyo waxyaale ay xidhan yihiin oo kale ayaa wuxuu idhaha markay dee sharqiga noqoto dee waaba in iska shay muruu'a ah oo ruuxii haddii uu kaba tago akhlaaqdii fiicnayd iyo dhaqankii iyo suluugii fiicnaaye dadkii amsaashiisa ay lahaayeen ruux ka tegay uu noqonayo muru'adiisii dhaawacaysa laakiin wuxuu leeyahy waa bilaadoodii uu joogay isagu reer andalus buu ahaa dadkaa dee waa bilaada imika beledka orobaba kaba tirsan islaamku isagoo sideed boqol oo qarniin ku dhow ka talinayay cilmiga iyo waxbarashada iyo waxyaalahan halkay orobo kaba galeen ahaa iyagoo cusuurtii dee alcusuur almudlima kuba sugnaa aduu markii dambena muslimiintu dee bal waxa weeye laga soo wada saaray iskhilaafkood iyo tood iyo nin kastaaba in tuulo yar un intuu fadhiistay bal cadowgii intuu soo dhaweysay kan kale si uu isaga ilaaliyo walaalkii ahaa ee muslimka ahaa bal markaa taas oo kale ayuu leeyahay xaggoodii buu leeyahay dadkii culimada ahaa iyo taas oo kale dee iyagii baanay wax saasa usii ahayn dhaqan iyo caado umay ahaynoo ninkii caalimka hadduu isagoo madaxiisa waxba saarayn oo meelaha iskaba socduu suuqyadii maro waa shay iska caadiya oo iyaga agtooda aan muru'adii iyo dhaqankii fiicnaa iyo suluugii fiicnaa ee dadka amsaashihiisi lahaa nin ka tegay aanu noqon ahayn oo kale oo markaa waxay wa isbedbedelayaan barkoodna waxaabay kuba fasiraan ma kala dheero une waa aadaab nafsaaniya waa aadaab nafsaaniyahoo ilaalinteeda la ilaaliyaa ruuxii ay ku xambaarayso inuu akhlaaqda ti iyo caadaadka tii fiicnida la yimaado waxyaalaha aan toosnayn ee ama suruga fiican aan ahayn xaaraan bayaan sharcigii laguma tirinninbene uu kaba fogaado oo dee ruuxaas sharaftiisii dhowranaya ee surugiisii dhowranaya kolley waxyaalihii kale na waaba kaba dhowranayaayo dee makabeed iyo waxyaalaha inuu laba yimaado maraa ruuxa isagii naftiisii iyo bal sulugaas iyo waxa aan dan ka gelahayn ee waxyaalaha dee lagu tiriyo khasaa'is alumuurba ama mutafasif alumuurba lama imanaya umuurihiisi kalena hadhow lama aaminayo oo waxaa dhici karta dee waa ruux waxaad markaas kaa sharaftiisii dhowran waayo sulugiisii dhowran waayo inay waxyaalo kaleba kaba dhacano taa kalena aanu iskaba ilaalin calaa kulli xaalin halkanun maaha marka shahaado baabkeed la joogana waxa weeye waabay ay dee fuqahadu way kaba hadlaan bal dee sida shaafi ay ugaba hadlaan muxadisiinta si ka badan bay ugaba hadlaan oo iyaga uga asalsan halkaasoo dee had iyo goor xukumkan mustamirka ee axkaam qudaada ay laba imanayaane markhaatiga u baahan ruuxii markhaatigaabaa umuurahan loo eegaa muslim baa loo eegaa baaliq baa loo eegaa caaqil baa loo eegaa bal waxaan wax ka siyaadsan baa loo eegaa dukuura suurad intooda badanna loo eegaa xoriya loo eegaa oo bal waxyaalaan halkan laba eegin oo riwaayadu way ka waasacsan tahay shahaadadii oo waxaa loo eegaa iyadna muruu'adaasna waa loo eegaa walow dee waxyaalahaas markii dhab ahaan xuquuqda dadkana la dhowrayay bal ruuxan qaadigiina uu dee wixii dariiqii diinta uu kuba socday ahayde maanta kii faasiq ahaa iyo kii kaafirka ahaa iyo kii toosnaa si un shahaadadoodu ay wada tahay arrinkuma ahayn taas oo kale oo dee haddaba iyagu dawaabid guud bay uba yeelaan xataa barkood ay kuba tiriyaan majlisan oo kale marka la fadhiyo kale ruuxa laftiisa ku fidinayoo kale de waa ruux muruadii ayay idhahan khawaabri murua ay kuba tiriyaan acmaal badan oo kala duwan oo ay ku tiriyaan dee dani al acmaal inay tahay ay ku tiriyaan inay muruadii ay wax ay dhimayso oo kale adigu bal umuuro badan oo dee kolkol dee dadkii caadiba isagaba noqday iyagu kuba tiriyaan wax ruuxa sharaftiisa iyo muruadiisi nuqsaaminaya inuu yahay saas ayaa lifeenba oo dee malaha barkood ay barkood ha ay madbuuc yihiin ay jiraan bal taaba weeye haddaba shantaa shardi buu leeyahay waa markaa ruuxa shuruuddaa shantaa laga helaa ayaa cadaala usugnaatay marka maxaan haynaa imaka daabidkiina wixii looga jeeday waan haynaa marka laleeyahay raawigani waa cadlina wixii looga jeeday waan haynaa oo dee daabidku marka la helo sifaatkaas buu daabid noqonaya oo waxyaalaha ku sifoobo kan cadaalo loo sugayaana cadli wuxuu noqonayaa marka shuruudahan la helo waxaa inoo hadhay cadaaladii haddaba seebaa ruuxii loogu sugi karaa dabdigii seen ku ogaana inuu daabdiya labadaba kitaabkay nooguma imanaysaa intan yare laqbada aan ku yarlaadna wa fi lcadaalati cadaaladiina waxaa looga shardiyayaa bian yakuuna inuu noqdo musliman ruuxaasi ruux muslima oo daa caqlin caqli u saaxiiba oo qad balaqa gaadhayna alxulma qaangaadh oo ruux baaliqa ah weeye oo salima alficli ficilkiisa uu ka fayowyu ka nabad galay min fisqin fisqi oo ama dembi weyn oo lagu dhaco ama sagiiro la laasimo aw kharmi muru'atin ama muru'ada iyo sharafta iyo surugaa fiican ee dadka isaga la midkii ay leeyihiin wixii dhaawacayay ee nuqsaaminayay taas wey waman haddaba ruuxii sakaahu ay taskiyeeyaani cadlaani laba shaksi oo cadaala ay u sugnaatay ay taskiyeeyaani fa cadlun fa huwa isagu cadlun ruux cadaala ay u sugnaatay weeyo lafdigu waa taasaan sheegayno asalkiisa masala waa cadli ama mu'tamanun la aaminay oo lagu kalsoonyaho lafdiga mu'taman waa ta'kiidun iyo takmilo wasanka beydka ku buuxiyey ee lafdiga cadli waa ayaa macnuu yahay wasaxiixa waana la saxiix yeelay oo iktifaahum nimanka culimada intooda badan kaaftoon ay kaaftoomeen bilwaaxidi ku keliya markaas ay ku kaaftoomeen jarxan xag jaraaxayn oo waa jarxigii raawiga la jaraaxaynayay iyo wa tacdiilan xagga tacdiilka raawiga cadaalad loo xukumayay ina markaa hore waman zakaahu cadlaani buu ina yidhi khilaafo shaahidi waa xaala kownihii marka raawigu uu yahay mukhaalifa khilaafo shaahidi ay mukhaalifa mukhaalifan lishaahidi mid khilaafsan halkan oo ka duwan ruuxii markhaatiga ahaa uu kaga duwan yahayoo isaga ruux keliya aan bal waxa weeye shahaadadiisii taskiyadiisii aan halkan la aqbalahayn bal kolley waxba abyaada isma raacin doona walow abyaada isku wada xidhan ay yihiin halkana muxuu sheekhu raximah llahu tacaala inoo sheegayaa cadaala waxay tahay waan aragnaye laakiin seebaa aan ku garanaynaa ruuxani inay cadaala u sugnaatay balse inoo dambaysa ruuxani hadday dadka dhexdooda u faaftay ammaan fiicana lagu ammaanayo taas khayr iyo wanaag taasi ay u faaftay oo dee uu ku shuhuroobay umuurahaas ruux taskiyeeya oo yidhaaha hebel waa saas oo kale shuhradan iyo istifaadadan baaba ka xoog badanoo waa lagu kaaftoomaya waana inoo dambaysaa taasoo beedka kawan ku xigoon baaba inoogu iman bal ruuxii aan martabadaa sare gaadhin ee dee xaalkiisu wax way kaba muuqdaan laakiin waxay naga qarsoonoy suurtagal ay tahay xaalkiisu inuu tan kaba duwan yahayna ay jirto bal dee arrinkiisuu yahay arrinkaa ixtimaalkaa xooggaliba uu iskaba imanayo ayaa waxa weeyaan dee taskiya u baahanayaaye laba ruuxoo dee iyagu marka horeba ee cadaalad taami ay u sugnaatay meeshana ma aha cadaalunbaa u sugnaatay ehel u ah inay cid tacdiiriyaan cidna tajriixiyaan ama taskiyana macrifadeed iyo aqoonteed iyo cadaaladeed iyo wixii de xaggaa looga baahnaa leh hadday ruux isku raacaan oo yidhaahaan hebel waa ruux cadli ah ay yidhaahaan ruuxa taa cadaala inooguma sugnaanayso bal markaa cadaaladii ta istiqnaa inoo dambaysa mooye laba ruux oo marka horeba macrifadeedii iyo aqoonteediile iyaguna maaha dad la dacniyo dad cadaala ay u sugnaatay weeye oo cadaalo dhabi ay u sugnaatay hadday caddeeyeen cadli cadaaladiisa iyada way nooguba sugnaanaysaa bal taasoo iyada khalas laba hadday iyada waa hadal dhanba laba hadday wada taskiyeeyaan dee wixii ka banaana iskaba daa laakiin mid keliya hadduu taskiyeeyo xukunkood muxuu noqonayaa oo macnaa waxa weeyaan ruux jarx iyo tacdiil ehel u ah siisa aqoonta iyo macrifada ha lahaadee isaguna cadaal ay u sugnaatay waayo ruuxii caalimka ahaa waxyaalahan caalimka ku ahaa ee heer sare kaba gaadhay ama qimaba kaba joogayo heer aad dhici karta laydhaha cid kaga mudani inaanay jirin haddii isagiiba uu yahay ruuxaan dhowrsoonayn uu yahay ruux cadaalo aanay u sugnaan uu yahay waxba qowlkiisu ictibaar maba yeelanayo oo ictibaar maba yeelanayo jarxi u cid jaraaxeeyey iyo taskiye u cid taskiyeeyey wax qiimo yeelanaysaa maba jirto ee ruuxii bal markaa macrifadiina lahaa cadaalana ay u sugnaatay hadduu ruuxii taskiyeeyo cid kalena aynaan hayn oo ruux labaad aan la helin xukumkii muxuu noqonayaa taasna beydka ku xiga ayuu inoogu sheegay culimmadu meesha khilaaf baa jira ee waxa weeyaan laakiin waxa qowlkooda saxiixi uu yahay ee in badan oo ka mida ama intooda badanna ay ku tegeen ruux keliya oo jarxi iyo tacdiil ehel u ah dee dadka macrifada waxaanu le isagana cadaal ay u sugnaatay hadduu ruuxii taskiyeeyo isagana cadaaladii waa loogu sugaya bal markaa taa haddii la yidhaah laba masala inoo taala oo labaduba taskiye baabkeed gasha midi waa raawiya xadiidka inoo warinayay midna waa ninkii markhaatiga ahaa ee dee xuquuqda dadka iyo waxyaalahaas iyo dadka markhaati u kala noqonayayba labaduba dee si loo qaata warkoodii inay cadaala u sugnaato ayaa meeshii shardi ah cadaaladanna ta raawiga waan soo aragnay taa shaahidku waa intaa raawiga loo shardiyayba waa loo shardiyaa welibana waxaa lagu daraa dee xorriye aan halkan la shardiyin dukuuro dee wixii dumar meeshii shahaadadooda la aqbalayo mooye inta kaleo dhan uu ka celiidhisay haddaba bal markaa tas iyagiina seebaa loogu sugaya waa taskiyo marka wuxuu leeyahay haddii labaydhaa laba kay tacdiiliyeen shaahidkana laba kay tacdiiliyeen waa la aqbalaa raawigana laba kay tacdiiliyeen waa la aqbalaa tae hadal kama taagna ruux keliya laakiin hadduu tacdiiriye buu leeyahay halkan waxay iyagu culimmadu saxiix yeeleen oo qowlkooda raajixee muctamadkaa intooda badanna ay qabaan haddii nin keliyaoo jarxi iyo tacdiil ehel ruuxii uu taskiyeeyo markay raawi noqoto waa la aqbalaya laakiin shaahidku waa ka duwanyo nin keliya taskiyadii lama aqbalo waayo arrintani waa arrin caama oo dadkao dhan ka wada dhaxayso ruuxna aan gaar ahaantiisa loogu tuhmayn ee xasha iyo qarad kale in iyo wax hadaf kale inuu ka leeyahy taasna waa xuquuq dad baa soo gelaysa iyo mucaamalaad baa soo dhex gelaya waxyaalo laysu sheeganayaa soo dhex gelayo aqraabdii shaksiga ahayd iyo xasho iyo waxyaalo kalea soo gelaya marka taa iyada laba shaahid wax ka laba nakaas oo taskeeye wax ka yar inooguma sugnaata walow dee qowlu jiro taasna imaka waxba aqwaasha ma wada gelgelayno laakiin raawiga waxay ku kala duwan yihiin raawigu isagu marka horeba hadduu keligii wax wariyo waa la aqbali jiray laakiin shaahid keliya hadduu meesha joogo markhaati keliya yimaado oo u yidhaaho anaa markhaati oo markhaati labaad lama waayo keligii lama aqbali jirin dee kale haddaan tan eeg labada xaalaba saasay ahayd halkan way ku kala dunaayeen marka halkanna way ku kala duwan yihiinoo taskiyadii kan waa la aqbalayaa ruuxa keliya isaga ine riwaayadiisaba waa la aqbali jiray laakiin kan kale shaahidka isaga taskiye shaksi keliya la aqbali maayo walow labadaba lama wada aqbalayana ay jirto oo dee wuxuu saxiixa u yidhi qowl muqaabilaa jirto waa in laba wax ka yar lama aqbalayo meesha ay taalo in ay jirto xaggan shaahidkana qolooyin leh mee taskiyadii ruuxa keliyaba waa la aqbalayaana ay jiraan bal intaa weeye oo wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala waman zakaahu ruuxii ay taskiyeeyeen cadlaani laba ruuxoo cadaala ay u sugnaatay marka hore iyaga ay u sugnaatay ina ruuxaana cadaala usugnaanin isagoo cid kale wax ka sheegiisa lagama yeelaye facadlun fahuwa cadlun waa ruux cadliya oo mu'tamanun waa taakiid baa nidhi wa saxiixa waxa la saxiix yeelay iktifaa'um kaaftoonkoodii ay kaaftoomeen culimmada intoodii badnayd oo weliba qowlkooda saxiixa laga dhigay bilwaaxidi bitacdiili lwaaxidi mid keliya tacdiilkiisa uu tacdiiliyo ruuxii raawiga ahaa jarxan ama uu dee xag jaraaxayn oo waa min jihati ljarxideta miisaan wa tacdiilan iyo tacdiil ahaan oo xagga marka la eego hadduu wax jaraaxaynayana in la aqbalo kii keli ahaa oo lagu kaaftoomo hadduu taskiyeynayana ruuxii keliyaha taskiyadiisii la aqbalo khilaafo shaahidi iyaday taasi tahay markhaatiga wax khilaafsanoo macnaa waa taskiyada shaahid markaa la taskiyeynayo isaga loo baahan yahay laba bal aqwaasha inteeda kalena sheekhu waa dheereeyey hadalka waa ku badiyey ee bal waxa weeye waydna eegan doontaan halkan bilcadli bilwaaxid uu yidhina dee muu kala qaadin rag iyo dumare haweeneydna iyaduna markii hore ay cadaala usugnaatay tacdiilkeedii meesha waa imanaya addoonkii ay cadaala u sugnaatayna tacdiilkii waa imanaya waana meel ay shahaadada ay ku kala duwan yihiinoo riwaayadoodaba waa la aqbali jiray haweenaydii siqada ahayd waxay warisay waa la aqbalayay keligeed addoonkii siqadaah wuxuu wariyey waa la aqbali jiray halkana hadday macrifadii yeeshaan iyagana cadaala ay u sugnaato saa riwaayadoodaba loo aqbalayo ayaa taskiyadoodana loo aqbalaya ee la mid maha iyada xaggan shaahidko dee taas inta badan dumarka meelo qaarkood mooye shahaadadooda lama aqbalayn markaa taskiyadoodna madkhal kuma laha waxa weya addoonkana asal ahaanba riwaayo lama aqbalin shahaadadiisa dee halkana markaa taskiyadiisi ma soo gelayso halkanse riwaayadooda waa la aqbali jiray taskiyadoodana waa la aqbalaya laftigan bilwaaxid san buu u doortay si uu u shamliyo rag iyo dumarba xor iyo addoonba uu shamliyo bal taas weeye laakiin waxa weeyaan wada eegta kollaya waxbaha ka tegina wasaxaxuu waxay tasiixiyeen meelahan qaala sheekhu fi nukat uu mucalliqu leeyahayna nukadkii xaafid ibnu xajar waa dhammaaday oo halkan wax ka dambeeya imka qaala alxaafid ibnu xajarti nukadkiisa wax dambe kama soo naqlin doono ee laakiin sheekhan uu sheegaya waa mu'alifka kitaabkan leh nadmiga iyo sharaxaba nukadkiisuna waa kitaabkiisan altaqyiid waaliidaax la yidhaaho ee ibnu salaax dee isaguna ah waayo kaas baa nukadkiisa uu yahay isaga waa kitaab dhan oo waana kan la madbacaysan oo dee magaalada waa yaalaayo waana kitaabkaas haddaba waxyaalahan uu isaga kasoo naqlinaya waa nukadkaas oo waa kitaabka ibnu salaaxun buu ku xidhan yahay oo dee ataqyiid waaliidaax baaba la yidhaho dee lima udliqa wa uqliqa fi ibni salaax xaafid ibnu xajar nukadkiisna labadoodu nukad wada ahaa oo labadoodaba wada qabanaya wixii ama uu u idaafaynaya uu kusii siyaadinaya waxay sheegeen ama ictiraad ah ama tawjiih kale ah labadooda isagoo kala duwayo midna ramsi saad u dhigtay midna ramsi cayn u dhigtay oo caynna ciraaqi buu uga jeeday saadkana ibnu salaax laakiin dee isagu casharkii shalayto ayuu inagaga ekaabo weeye bal marka waxaan u jeedaa un sheekhan cid kale ha u qaadanine sheekhu sheegaya waa ciraaqi marka kita halkan kol haddii uu yahay kitaabkiisna wax yaalaba yahay dee ruuxii doonaa cibaaraadkiisii waa u laamayaan wasaxaxuu waxay saxiix yeeleen culimmadu istiqnaa'a bishuhrati shuhrada kii u saaxiibkaa kaaftoonkiisa uu ka kaaftoomay macnaa shuhrada uu ku shuroobay cadaalo weeye arrinkiisu taa ku faafay can taskiyatin taskiyo ruux taskiyeeyo wadalika ka maalikin maaliki weeye iyo amhaashiisii oo dhan a'imadii najmi sunani xadiidka iyo sunnooyinka xidigtiisa ahaa waa imaam xaggaa kuba ahaa shaafici baa taa kaba cabire oo waa cibaaradii shaaficibe bal markaa taas bay yidhahan beydka dambe waa ka duwan yahaybe waxaa halkan ay tahay waanigii sii horraysiiyeen ninku haddii uu yahay ruux shuhroobay oo ku shuhroobay cadaalo iyo cilmi iyo taas kuma shurooba cadaaladiisu dadka dhexdooda ammaan la ammaanayo siqo iyo ammaano lagu ammaanayaana ay faaftay bayino shaahido ah oo la yidhaahaa ma cid taskiyeyso la yidhaha hebel waa caadilo oo qowlkiisu dhici karta ixtimaalaad kasta iskaba yeelan karo tan baa ka xoog badan kaba weyn weeye oo uma baahna markaa maalik iyo dee shucbo iyo sufyaanadii iyo shaafici iyo awsaac iyo lays iyo amhaashoodu inay waxa weeyaan cidi taskiyeyso oo dee wuxuudiba waaba markaa shay mustafiida ama tawaaturayba ammaantaa lagu ammaanaya siqa iyo ammaano iyo cadaalo iyo taa laguba ammaanayo taasaa ka xoog badan ruux iyo laba iyo saddex iyo qowlkood kaba xoog badan oo taas culimadu taasna way saxiixeen bacnaa ninka yar kaa gaadhay isagu maaha nin taskiye u baahan ee taskiyada yaa u baahan kii aan ku shuroobin cadaalo iyo waxaweeye rida ee xaalkiisu iska mushkil yahay ee balkaas oo cadaaladna aan ku banayn karno keyrkeedna meesha uu yaallo labadiiba ay dee ay ku iman karaan inuu ka noqdo iyo inuu ka noqdo taas baa u baahan in laynoo tawfiiqiyo in laynoo taskeeyo dadkanise uma baahnaa kollayna aqwaashii culimmada taa kuba tacalluqsanayd xag hoosuu kaba soo naqanaya ee meesha ugu horreysa uu axmed ibnu xambal kaba soo naqliyey axmed ibnu xambal baa waxaa taala waqad siila axmed ibnu xambal can isxaaq ibni rahawey waa safxada dhexdeeda un waana markaa faqaala marka hadalku ibnu salax kasoo naqlinaya markuu dhammaaday intaha dabadeed faqaala mithlu isxaaqa nus'alu canhu kolley cibaarada ee kutubta kale oo dhan inoogu wada sugan lafdiguna uu yahay waa halkaa nuunta inay ya tahay un mithlu isxaaqa yus'alu canhu waa istifhaam inkaariya ma isxaaq oo kale ayaa dad la weydiiyaa oo la yidhaha war isxaaq kaba warrama markaa yus'alu canhu weeye nus'alu canhu ma aha waxa ka dambeeya iska caadin bal markaa wasaxaxo waxay saxiix yeeleen istiqnaaa lishuhrati can taskiyatin u ka kaaftoomay ka maalikin maalikba weeye najmi sunani sunanta xidigteeda ahaayo shaafici baa muxuu ihi ida dukira alaharu famaalikun annajmu xadiis ba haddii lasoo hadal qaado xidigtiisu waa waa imaam malik ba ma taas weyn walibni cabdilbari kulu man cuni bixamlihi alcilma walam yuwaxani فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خولف وxu uhi sheekhu رaحimه الله taعaaلى wلبن cabdالbri waxa u sugnaaday kolley waa imaam aynu hore usoo maronu soona ka soo soo yar taabanay tarjamadiise imaamkaas yuسف kul man shaksi dhammaantii oo cuniya waxa weya u اhtimaamay weeye cuniya ficilku majhuul bu u binaysay lakin de wuxuu kaga mid yahay afcaal tirsan oo luqada carbeed saasun kuba timaada macnihiisu laakiin waa macno musame oo de waa ficil markaa u binaysan faaciloo kaleu la macnaya saasaan u laqbaynaa kullu man shaksi dhammaantii oo cuniya u ihtimaamay oo waxa weeyaan dee bixamlihi qaaditaankiisa alcilma cilmiga uu qaado oo macnaa lagu yaqaan nin cilmi dee daalibkii ah oo u ihtimaamo xaggaas oo dee macruufo iyo aqoon ule aba ah walam yuwahan aan la daciifin oo cid daciifiisayna aanu jirin fainahu kaasi cadlun waa ruux cadaala ay u sugnaatay biqowli mustafa wuxuu cadli ku yahay rasuulka ilaahay qowlkiisii uu yidhi yaxmilu waxaa xambaaraya hada alcilma cilmigan waxaa xambaari waa lafdigii xadiidku intan kaba soo qaatay tatimadna waxay ahayd dee hadalkiisuna ku dhammaanaya ama daliilkiisu min kulli khalafin cuduuluhu cid kastoo dee ciddii hore ka hadhayba xaggooda waxaa cilmiga ka xambaaraya kuwooda cuduusha ah ee toosan ee cadaala ay u sugnaataa cilmigaa xambaara oo markaasoo yanfuna canhu taxriif alghaaliin waintixaal almubdiliin wa ta'wiil aljaahiliin kolle xadiidka iyo ka hadalkiisu sharaxa uu si fiican uguba sugan yahay laakiin khuulifa waa la khilaafay ibnu cabdilbar istidlaalkiisaas waa laguba khilaafay oo ina cabdilbar oo de waxa weeyaan xagga doorashadiisa uu taa doortay iyo daliishiga uu xadiidka daliishaday labadaba waa lagu khilaafay maxay halkanna tani tahay weli umuurihii baan kuba jirnaa xaggii cadaaladee dee waxaynu horta qowlkii oo aynu soo aragnay ah horta laba hadday tacdiiliyaan ruuxii waa cadli waa mid taas iyada hadal kama taagnaa laba nin oo mucadiliina hadday noo caddeeyaan ama wax ka badan cadaala way usugnaatay bal haddii nin keliya aan helo oo ehl tacdiil uu inoo tacdiiliyana qowlkooda ay saxiix yeeleen ruuxii waa la tacdiilinayaa taasba in waxaa kaloo masalada saddexaad aan soo aragnay ee ahayd ruuxu hadduu dee raggii sare aimada ahaa yahay ee ku shuuroobay cadaalo iyo taase taasi ay u faaftay uma baahnaba cid inoo tacdiiliso tan baa ka xoog badan tacdiil ruuxu yidhaha hebel baa cadli ah waxaa ka xoog badan ee umuurtan kale uba faaftay bal taasna maxaa halkan haddaba ibnu cabdilbari leeyahay oo isagu waa tawasuc aad dee taa ugaba ballaadhan dad badan oo culimmadiyana uu soo gelinaya wasfigii cadaalada cidba yaanay tansiisin cid yaanay taskeyninbe ruux kasta oo lagu yaqaano waa siduu kaba cabire isagu markaa lagu yaqaano cilmiga xambaarkiisa lagu yaqaano arrinkiisa wuxuu ku xambaaran yahay cadaaluu ku xambaaran yahay haddii wax taa ka bedelaya ama ka duwane aanay ka muuqan oo haddii dee wax ka duwane ay kaba muuqdaan oo wax waxan uu xambaarsan yahay ka duwan wuxuu keenaya uu laba yimaado cadaaladii ma noqonayo laakiin inta aanay taasi jirin ruuxaas waxunbaa lagu xambaarayaa cadaala loogu xambaaraya daliilna wuxuu sheekhu u daliishaday taa xadiis kale duruq kala duwana leh ruwaad kala duwane ay wariyeen laakiin jamaahiir alculamaa ay daciifiyeen oo halkan aanay sugin oo malaa dariiqiisa ugu xoog badanna uu mursal yahay duruqdiisa kalena wax xoogeynaya aanu jirin walow hadallo barhkood ama xasannimo meel xukumay ama hadal axmed oo saxiixnimo xukumaya laakiin dhici karta inuu ujeeddadiisu ahaydba macnihiisu waa macnihiis ka jira inay taas ahaydba ay tahay dee bal markaa barhkoodna aydee bal markaa aad ay usii daciifiyeen xadiidkaasuu daliishado ah in bal xadiidku siduu ku soo arooray yaxmilu hada alcilma min kulli khalafin cuduuluh macnaa cilmigan waxa xambaaraya oo dad kastoo dee dadkii hore kaba hadhay ama dabaqo kastaba iyo jiil kastaba waxaa ka xambaaraya cilmiga oo dadka ihtimaam iyo cinaayo u yeelanaya waa cuduushiisa de waa sida guud horta waa wax jira cuduushiisa ee laakiin dee taasi maa mid kastoo iyaga ka mid inuu cadli noqonayo markaasaa waxay ka anfiyayaan oy ka ilaalinayaan kuwa iyagu ku xadgudbaya ee ficli cilmigan ama dee diintii iyo umuuraheedii taxriifkoodi iyo taqyiirkii kuwaasi laba yimaadaan kuwa iyagu ahla baadilkaa iddicaadkooda iyo sheegashooyinkooda ayay ka ilaalinayaan kuwa iyagu jaahiliintaa ta'wiilkooda iyo tafsiirkooda si aan sidiisii ahayn ay ku fasirayaan bay ka dhowrayaan oy ka xafidayaan oo bal markaa khalaf kastaba ama jiil kasta oo dee jiil hore kaba hadhayba kuwa cuduushooda ah ayuunbaaba cilmigii kaba xambaaraya markaa isagoo xadiidkaa isagoo daliishanaya ayaa wuxuu nin kastoo cilmiga xambaarkiisa lagu yaqaano dee maaha ruux ayaama waxaa qaristaya waa nin kastoo dee macruuf ah oo lagu yaqaano inuu bixabli lcilm arrinkiisu waa cadaala ayuu yiri haddaan wax bedelayo taasoo ka duwan oo daciifinaya aanay noo muuqan bal markaa taas baa imaamkaas yidhi kolay ibnulmawaq nin la yidhaha iyana waabay yidhaaheen dee barhkood iyagu sida dahabi iyo qolooyin lagaba soo naqliyo qowlkiisa ta'yiidkiina waa jira oon halkan noogaba sugnayn dee bal markaas sheekhu laakiin muxuu yidhi arrinkaa waa lagu khilaafay laba jaanib baa laga khilaafay mid waa ikhtiyaarkiisan uu doortay in dadka iyagu ahlu cilmiga ah xaalkooda uu ku xambaaran yahay cadaalo oo waxay leeyihiin waa itisaac dee aan mardi ahayn bay leeyihin oo aada meeshii u waasiciyo oo u fududiyo dee dad badan oo dad iyagoo ahlu cilmiya haddana aan dhowrsoonayn oon toosnayn ayaaba la arkayoo cadaala aan iyagooma sugnaanin iyada taas xadiidka bal markaasoo taasi bal markaa waa doorashadiisan ayay leeyihin waa itisaac kayr mardi xagga daliishiga uu xadiidka daliishadayna laba wej bay iyagu kuba ay kuwa khilaafeen oo mid waa xadiidkiibaa daciifa ayay leeyihin oo xukun saasaa lagama ratibi karo arrin labaadna waxay leeyihiin ba haddii xadiidkani uu ansaxo oo bal uu sugnaado waynu qadarna inuu ansaxay istidlaalkiisu wuxuu hadalkaas loo daliishan karaa haddii xadiidku khabar yahay la leeyahy oo laga warramayo rasuulku leeyahy sidaasaa jirtoo waaqaca oo khabar xadiidku yahay ee wuxuu leeyihiin walow lafdigu lafdi khabar ahaa xadiidkan khabar in lagu xambaara ma ansaxayso waayo wixii akhbaaree rasuulka ilaahay akhbaartiisa ee warkiisa dee sidqi unbuu ahaa run unbuu ahaa saa uu ku warramay si ka duwan maba noqdo marka hadduu khabar yahay ruux ahlu cilmiya oon dhowrsoonayn oo ama cadaalo shanigiisu ahayn lama arkeen ee dhammaantoodba waxay ahaan lahaayeen dadkaa dee khabarkii rasuulku si uu xaqiiqoobo siisi uu noqdo dhammaanba dad wada toosan dee kuwo cilmi xambaarsan oon toosnayn baa jira markaa eeg khabar maaha ee arrinta waxay leeyihin macnihiisa waxaa looga jeedaa amar oo dee ina iyagaa laga aqbalayaa cilmigii nin aan toosnayn oo faasiq oo xun hadduu cilmigii sheego cid kama aqbalayso marka waxa weeye waa dadkaa iyagu cuduusha ee siqaadka cilmigaa ha xambaareen iyagaa hadhow faafin kara iyagaa laga naqlin karaa iyagaa dad u gudbin kara iyagaa dadkii ku kalsoonaanayaan oo ka aqbalayaanoo arrinta xadiisku maaha khabar eh dee wuxuu ku xambaaran yahay amar oo bal duruqdiisa qaarkoodna liyaxmil marka hada alcilma min kuli khalafin cudulu baa kuba timo ibnu abi xaatim yaay kuba wariyeen waayo waxay leeyihin hadduu khabar yahay rasuulka ilahina akhbaartiisu ay sidqi ahayd oo sidaa uu ku warramay si ka duwani aanay uba dhac ahayn dee waxay noqon lahayd in alla ninkii cilmi cinaayo u liibo ninkaa mustaqiimkee toosan uu noqdo dee wax ka duwanna way jiraan way ka jiraano bal jaanibkaa kalena waa jaanib ay leeyihin waa laguma khilaafay intaas weeye walibni cabdilbari waxaa u sugnaaday kullu man shaksi dhammaantii oo cuniya u ihtimaamay bixamlihi xambaaritaankiisa alcilma cilmiga uu xambaaray walam yuwahan aan lana daciifini fainahu cadlun waa cadaali arrinkiisu waay maxmuulun amruhu cala alcadaala waa cadli oo arrinkiisu wuxuu ku xambaaraya cadaalo kol haddii wax bedelaya aynaan ku arag biqowli mustafa wuxuu cadli uu ku yahay rasuulka ilaahay qowlkiisi uu yihi yaxmilu hada alcilma lakin khulifa waa lagu khilaafay ibnu cabdilbar khulifa alifta waa lidlaaq xagga marka leega ikhtiyaar ahaan oo culimadu taa wax ka duwan bay doorteen oo dee waa taa aynu soo marray qowlkoodii qowlkana waxay ku tiriyeen itisaac aan mardi ahayn inuu yahay xagga kalena istidlaalka xadiiskana way ku khilaafeenoo labadaa wajeen sheegno ama sixa la-aana ama haddii la qadaro sixadiisaba inay leeyihin macnihiisu wuxuu ku xambaaran yahay amar ee khabar maaha taas baa loogu khilaafay iska dhaaf waman yuwaafi haaliban dadabdi bal cadaaladii waxay ku sugnaanayso waynu soo maray dabdigana tafsiirkiisa kaba horreeya ibnu sale xaggiisa ishkaal ma jirinoo cadaaladaa horreysay markii dambena dabdiga ayaa umuurihiisa israaceen ee laakiin isaga nadmiga oo dabdiga uu ka horreeyo horta shardigii dabdiga inoo sheegay ee wuxuu yihi markaa waman yuwaafiq ruuxa waafaqa haaliban inta badan ayuu leeyahy dan dabdi dabdiga kii u saaxiibka ahaa oo macnaha xadiidka markuu la wariyo nin daabidoo xaafidoo xifdigiisa la yaqaano markuu xadiidkii la wadaagsado had iyo goor waafaqaya inta badan waafaqaya fadaabidu fahuwa daabidun kaasi daabid weeye aw naadiran ay waman yuwaafiquu ninka waafaqaya kaa daabidka ah naadiran waa marar uun inta badan buu khilaafayaa marmar unbuu waafaqayaa fa muqdi kaasi ku gefsan weeyo a ujeedadu waa ruuxaan dabdi lahayn waa ruux muqafala ama aan dabdi lahayn halkana maxay tahay tacdiilkii waxaan soo aragnay inuu inoogu sugnaanayo taskiyo cid kale ay taskiyeyso cadaala ay u sugnaatay bal laba ha laba yidhaha ama mid kaliya ha laba yidhaho haddaan lagu kaaftoomin bashuurada dee dadkii lagu kaaftoomayay dabdigiina maxaan ku garanaynaa raawigu inuu daabid yahay horta dabdigu wuxuu kaba yimaado iyo wuxuu yahay dabdi waynu soo maray imaka tan waa wixii uu inoogu sugnaanayan kuba garanaynay bal markaa wuxuu leeyahay xadiiskiisan uu warinayo ayaa waxaan u eegaynaa axaadiista dadka siqaadkaynu naqaanay ee daabidiinta ee u axaadiistii la wadaagsaday had iyo goor hadduu iyagii waafaqayo riwaayadoodii laftiguu ku waafaqaya ama macnaa haaba dhacdo taasi kolkol filghaalib oo marmar iyada dee waxaan bashar laga iska ilaalin karin hadduu kolkol ku khilaafo dhib ma laha ee inta badan uu waafaqayo dee waxaan garanaya waa nin daabida waayo had iyo goor siay ku wariyeen markuu kuma warinayo dee waa nin lamida iyagii oo daabida weeye laakiin hadday dhacdo markuu xadiiskiisa iyagu ay xadiiskii wariyeen isaguna laba wariyo siay ku wariyeen si ka duwan ama lafti ha noqoto ama macne ayuu ku warinaya dee riwaayadiisu waa ninkaa shaadkaa riwaaya shuduud ama inkaar bay meeshii iman oo waxaa cad markaas khada'iisa iyo gefkiisa oo xadiiskii kuba gefay inaanu dabdi lahayn baa cad markaa xadiiskiisii lama xujaysanayo bal markaa waxa weeyaan dabdi haddaad doonaysa inanu daabido dabdigiisa ogaato u eg xadiidkiisan uu warinayo dadkii kale siqaada ahaa ee idqaanka lagu yaqaanay markay axaadiistaa wariyaan hadduu inta badan waafaqayo waa daabit hadduu khilaafo inta badanna waa dee ruuxa aan daabitka ahayn wey n xadiiskiisa la xujaysanayn waman yuwaafiq ruuxa waafaqa qaaliban inta badan dabdi dabdiga kii u saaxiibkaa fa daabidun fahuwa daabidun weeye aw naadiran aw yuwaafiqu waa waafaqaya naadiran waa dee fi naadir waa marmar unbuu waafaqaya inta badan buu khilaafaya fa mukhdi kaasi isagu ku mukhdiya weeye wallah subxana wa tacala aclam alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlmursaliin sayidina wamawlaana muxamed nabiy lmiya wala alihi wasaxbi ajmaciin allahuma anfacna bima calamtana wcalimna ma yanfacuna wazidna cilma yanfacuna wala tajcal fi ma calamtana wabalan calayna وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له أن تثقلا ولم يروا قبول جرح أبهما للخلف في أسبابه وربما صفر الجرح فلم يقدح كما فسره شعبة بالرقب فما هذا الذي عليه حفاظ الأثر كشيخي الصحيح مع أهل النظر فإن يقل قل بيان من جريح كذا إذا قالوا لمتن لم يصح وأبهموا فالشيخ قد أجاب أن يجب الوقف إذا استراب حتى يبين بحثه قبوله كمن أولو الصحيح خرجوا له ففي البخاري احتجاجا عكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجمة واحتج مسلم بمن قد ضعف نحو سويد إذ بجرح ما اكتفى قلت وقد قال أبو المعالي واختاره تلميذه الغزالي وابن الخطيب الحق أن يحكم بما أطلقه العالم بأسبابهما وقدموا الجرح وقيل إن ظهر من عجل الأكثر فهو المعتبر بسم الله الرحمن الرحيم بل وحن كترنا حقي الهواد riwaayadooda la aqbalayo sifadii iyo wasfigii ay lahaayeen iyo umuurihii la ictibaarinaya si loo aqbalo waxaanan soo aragnay bal labadii wasfiba ee cadaalo iyo dabdi ahaa tacriifkoodii waan soo aragnay iyo wixii bal guud ahaanba tafsiilkoodu ahaa wixii lagu garanayay tacdiilka iyo wixii uu dabdigu ku sugnaanayeyna waynu sooba aragnay iminkana waa masaa'il kolley kuwaas uun kuba tacalluqsan ayaa inoo socon doonta haddii ala idhaaho dee kolley abyaadu ama casharadu ma yaraan doonaan umuuraan kuba tacalluqsaneen wuxuu uhi markaa naadimku raximah llahu tacaala وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له أن تثقل وصxaxuu culimadu waxay صaxiix yeeleen qabuula tacdiilin tacdiil aqbalitaankiisa la aqbalo tacdiil ruuxii dee loo xukmiyo cadaalo wey bilaa dikrin sheegid la-aanteed liasbaabin asbaab la sheego asbaabtaasoo lahu tacdiilkaa u sugnaatay iyadoona asbaabtii dee tacdiilkan keentay aan la sheegin faladii nin caalimi uu yidhaaho meeshana macrifo iyo aqoon u lahaa hebel waa cadli taa in la aqbalo taas bay saxiix yeeleen laba arrimood bay u saxiix adigu bal markaa horta ama mid bay u saxiix yeeleeno waaba tan an tasqula makhaafata an tasqula haddii la doono asbaabtii tacdiilka in la sheego inay cuslaato oy badnaato oo lama tirin kari waayo oo aada hadalkii u dheeraado taa nacitaankeed la nacayo ayay taa u saxiix yeeleen walam yarow semay arag culimadu ama dee kolley waa dee in badan oo kaba mid iyo intooda badan ama qowlkooda musaxaxa aba qabuula jarxin jarxi raawiga la jaraaxeeyo aqbalitaankiisa la aqbalo may arag oo taa kumay tegin jarxigaasoo ubhima la ibhaamiyey oo aan sababtiisii la sheegine la yidhi un hebel waa daciif intaa lagu daysay ama bal waxa weeye maxaa isaga bal markaas ay taa ka hore aanigu laba mid dhigin ee kanna ay labadooda u kala qaadeen waxa weeye waa lilkhulfi sababtu waxa weeye waa lilkhulfi khilaafka daraaddii fii asbaabihi asbaabtan jarxiga keenta la yskuba khilaafsan yahay ama iskhilaafka dhacaya ay dhici karta nin jaarixi uu wax u arko inuu keenayo jarxi marka dee tii dadka kale si agtoodu aanay uga arkahaynba jarxi oo dee xaggii jarxigii iskhilaafkii kaa hore an tasqulo la yidhina iyadana waa kaga duwan yahay oo isaga xag